barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labaatanka bisha juulaay sannadka laba kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku eegi doonno kaalinta dhallinyarada gobolka mudug ee ka qaybgalka siyaasadda dhallinyaradu waa nambarka ugu badan bulshada qaybteedu badan waa boqolkiiba toddobaatan door weyn ayay ku leeyihiin inay maaragtay ay ka soo dhex muuqdaan siyaasadaha dalka ka jira gaar ahaan hadda barnaamijka la wado in maamul goboleedka galmudug lagu dhiso kaalmihii heesaha ayaanan ka marnayn barnaamijka
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu sidoo kale idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida wakaaladda wararka dalka sacuudiga ayaa jimcihii sheegtay in boqorka dalkaasi sacuudiga ah boqor salmaan bin cabdilcasiis uu oggolaaday in dalkiisu uu martigeliyo xoogag ameerikaan ah oo sare u qaadaya sida la sheegay ammaanka iyo xasiloonnida gobolka wasaaradda arrimaha ama wasaaradda difaaca dalkan maraykanka ee bentagonka ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay noqonayso mid ciidamo iyo weliba mawaarid kala duwan loogu dirayo dalka sacuudiga si ay amniga sare ugu qaadaan tallaabadan ayaa imanaysa xilli ay cirka isku sii shareerayso xasilooni darrida iyo weliba qalanqulka ka dhexeeya washington iyo dahraan ee ka jira gacanka arrintaasoo si xooga u saamaysay suuqyada naftada ee caalamiga iiraan ayaa jimcihii waxa ay sheegtay inay qabsatay doon kuwa shidaalka qaada ah oo dalka britain uu leeyahay oo maraysay marinka hormud hase yeeshee waxa ay beenisay in washington ay soo riday diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo ay iiraan leedahay toddobaadkan wakaaladda wararka sacuudiga ayaa ka soo xigatay il sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca in go-aankaasi ujeeddadiisu ay tahay in sare loogu qaado wada shaqaynta dhinaca difaaca ah ee ka dhexaysa maraykanka iyo sacuudiga si amniga iyo xasiloonnida gobolka sare loogu qaado nabadgelyadana halkaasi loo damaanad qaado mas-uul maraykan ah oo codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa waxa uu sheegay in ciidamo gaaraya shan boqol oo askari oo milatariga maraykanka ka tirsan loo diri doono dalkaasi sacuudiga tallaabadanina waxa ay qayb ka tahay sare u qaadidda xoogaga maraykanka ee ku sugan gobolka bariga dhexe oo uu bintagoonku bishii hore shaaca ka qaaday bishii juun ayaa bintagoonku waxa uu sheegay in kun askari loo diri doono gobolka bariga dhexe isagoo aanan sheegin dalka ay ku wajahan yihiin xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeyo oo ku sugan dalka argentiin ayaa xaqiijiyey jimcihii shalay in maraykanka uu cunuqabatayn dhaqaale ku soo rogay hogaamiyaha ururka xisbullah oo looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey weerarkii bombaano ee kii lagu qaaday xarunta bulshada yuhuudda ee magaalada bonos aires ee dalka argentiin kaasoo lagu dilay qof isagoo taagan halkii uu ka dhacay weerarkii ugu xumaa ee argagixiso taariikhda dalka argentiin ka dhaca ayuu bombeyo xusay dhibanayaashii ku dhintay weerarka isagoo farta ku fiiqay kaalinta xisbullah ay ku leeyihiin weerarka bombaano dowladda argentiin ayaa horey u sheegtay in xisbullah ay mas-uul ka tahay weerarkaasi waxayna sidoo kale la xiriirisay weerarka in mas-uuliyiin iiraan xil ka haya iyo kuwo hore xil uga soo qabtay ay door ku lahaayeen laakiin iiraan ayaa beenisay in ay wax lug ah ku leeyihiin weerarkaasi xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark bombeyo oo safar ku maraya dalalka argentiin mexico iyo el salvador ayaa ku dadaalaya sidii uu u xakamayn lahaa muhaajiriinta kasoo tahriibaya dalalka bartamaha amerika ee kusoo wajahan dalka maraykanka iyo sidoo kale qalalaasaha ka socda dalka venezuela
halkaad nagala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo kusoo diyaariyey cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka jira deegaanada dowlad goboleedka galmudug dhallinyaro u xusul duubaysa ka mid noqoshada golayaasha dowlad goboleedka galmudug ee lagu howlan yahay soo xulistooda haddaba mowduuca barnaamijkeenna toddobaadkan waxaannu ku eegaynaa doorka dhallinyarada ka qaybgalka siyaasadda iyo kaalinta ay ku leeyihiin barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa toddobaadkan marti iigu ah asad akhaliif jaamac yare oo ka mid a dhallinyarada magaalada gaalkacyo maxamed akhaliif cilmi xasan maxamed jaamac oo iyaguna ka mid a dhallinyarada gobolka mudug dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada aan ku hormara asad khaliif jaamac yare bal marka ugu horeysa kaalinta dhallinyarada ay ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda deegaanada dowlad goboleedka galmudug intey la egtaa bismillaah marka hore waxaan u mahad celinayaa idaacadda v o a su-aashaas aad i weydiisay haddaan ka jawaabo horta saad og tahay dhallinyaradu waa nambarka ugu badan bulshada qaybteedu badan waa boqolkiiba toddobaatan door weyn ayay ku leeyihiin inay maaragtay ay kasoo dhex muuqdaan siyaasadaha dalka ka jira gaar ahaan hadda barnaamijka la wado in maamul goboleedka galmudug lagu dhiso waxaan ahmiyadda koowaad rabnaa inaan saarno inaan ka dhallinyar ahaan aan ka qayb qaadanno qaybta aan leenahay oo weliba aan ka dhex muuqanno hogaamada meelaha ugu sarsareeya si maaragtay ay dalku uga qayb qaadan horumarka laga wado aad baa mahadsan tahay asad khaliif jaamacire aansiiya maxamed khaliif cilmi maxamed dhallinyaradu inta badan waxaa bulshada la sheegaa inay tahay kuwa ugu badan haddana ma muuqato kaalin mugle ee ay ku dhex leeyihiin hanaankii siyaasadda maxaa sabab u ah horaanta magacii ku bilaaba maxamed khaliif cilmi dhalinyarada inay kaalin mugna iska qaadan siyaasadda waxaa taas sababeynaysa kaalintooda waxaa qaatay odayaasha beesha ay kasoo jeedaan dhalinyarada mar walba marka odayaasha dhaqanka markii kaalintooda ee dhalinyarada qaateen dhalinyarada waxay noqotay inay ka noqdaan daawadayaal siyaasadda marka waxaa la rabay in dhalinyaradu maadaama udubdhexaad u tahay bulshadu ay bercentage boqolkiiba ahaan bulshadu ay tahay boqolkiiba toddobaatan waxaa la rabay inay ka muuqdaan golayaasha baarlamaanka golaha wasiirada xilalka sare mana dhicin taas sababta wax taas loo sababeynayaa kaalintooda inay qaateen odayaasha dhaqanka
aadaa mahadsan tahay maxamed xasan maxamed jaamac maxay tahay fursadaha dhallinyarada kaga bannaan ka qaybgalka golayaasha dowlad goboleedka galmudug ee haatan lagu hoolan yahay soo xulistooda si ay maslixiyadii siyaasadda usoo fuulaan bismillaah magacaygu waa xasan maxamed jaamac horta waa salaamahayaa idaacadda v o e da iyo wariya cabdiwaaxid sida uu dhallinyarada ugu howlan yahay inuu fikradooda uu soo baahiyo haddii aad su-aasha u galo fursadda dhallinyaradu ay haysato horta fursado badan bay haysataa dhallinyaradu dhallinyaradu magaaladan gaalkacayo hadda aa joogno dhallinyaro badan oo waxbaratay baa joogta marka dhallinyaradu waxaa fursad ay haystaa waxa waaye meesha kaliya oo macnaha hadda soomaaliya markii la joogo meesha kaliya oo dhallinyaradu ay ku soo muuqato oo isku soo bili karto awooddeeda aqoon ahaan iyo midda qof walba ilaahay ku bannaysto waxa waaye waa siyaasadda iyo deegaanka ay markaas ku joogaan marka anugu waxaa dhihi lahaa waxay fursadda ay haystaan waxaa waaye inay xil kaste oo oo hadday ahaan lahayd golo deegaan hadday ahaan lahayd mid wasaaradeed hadday ahaan lahayd mid kaste mid kasta oo ku habboon inay qof kasta uu dadaal u galo intii awoodiisa inkasta oo dhallinyaradu ayse dhaqaale ay haysanoo badanaa dhallinyaradu ay yaryihiin siyaasaddana markii lasoo fuulahayo ay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay anu waxaas leeyahay firfircoonida jaaniska ugu badan bay haystaan weliba iyadoo waxyaalaha dhaliili kara ay tahay oo macnaha hoos u dhigi kara inay tahay xoogaa jebkoodao dhallinyarada awood lahayn laakiin fursadda ugu badan ayagaa le because ayagaa deegaankii jooga ayagaa aqoon leh ayagaa wax walba oo deegaanka galgalitaanka iyo hadday markii siyaasadda siyaasiyiintu waxay cismaasho ugu badan ay ka faa'idaysto waxaa ka mid ah waa dhallinyarada oo waxay u adeegsanayaan hadday ahaan lahayd bahalka la yihahda ololaha hadday ahaan lahayd kambeynka marka ay ku jiraan hadday ahaan lahayd waxyaalaha lasoo xilay wax ugu badan loo adeegsada waa dhallinyarada waxaa loo adeegsanaya waxaa waaye meel kasta ay dhallinyarada galgaasa ay firfircoon yihiin aadaa mahadsan tahay asad inta uu ku sugnaa magaalada gaalkacyo ra-isul wasaaraha dhallinyarada wuxuu la qaatay kulamo kala duwan waxyaabihii ugu muhiimsanaa ma ku jirtay in dhallinyaradu ay ka soo dhex muuqdaan xibnaha dowlad goboleedka soo xulistooda haatan lagu howlan yahay cabdi aad waa mahadsan tahay inta prime ministerka hadda uu magaalada nala joogay dhallinyaradu kulamo badan uu la yeesho weliba waxaan aad uga mahad celinayaa kulanka ugu horreeyey inuu dhallinyarada la fadhiistay dhallinyaraduna ay ra-iisul wasaaraha kala hadlayeen dowr inay ka qaadan karaan hiigsiga la rabo soomaaliya inay meel sare gaarto baahiyo badan oo jirana way kala hadleen hadday noqoto shaqo la-aan iyo hadday noqoto in maaragtay laga talageliyo dhisidda maamulka galmudug intaasna prime ministerka waa ka soo aqbal waan soo dhoweeyey dhallinyaraduna waxay hadda heegan ugu jirtaa systemkaas hadda la beerayo oo galmudug doorashadeeda iyo hanaanka la rabo in la hiigsado inay dhallinyaradu ay door weyn ku qaataan ka mid noqdaanna dadka wax dhisaya iyo dadka xelalka qabaan intaba diyaar bay u yihiin insha allah marka rajo badana laga qabaa maxamed odayaasha ma kala hadasheen ma la fadhiisateen si dhallinyaradu ay kaalin uga qaataan dhismayaasha galmudug ay uga soo dhex muuqdaan xubnaha lagu howlaya hadday noqon lahayd xildhibaanadii golayaashii kale ee guddiyadii la qaban lahaa odayaasha arrintaa miska waraysateen dhallinyaradiina
ka dhallinyar ahaan waan kala qayb galnay odayaasha waana ka talagelinay in masiirka dhallinyarada la siiyo waxay xuquuq u leeyihiin maadaama aysan dhallinyaradu awal aysan u heli jirin xuquuqda ay leeyihiin odayaasha fariyo badanaa la qaadanay oan ka codsanay inay naga talageliyaan wixii masiirka dhallinyarada ah mayna ka aqbaleen waana aqbaleenha
xasan maxay tahay dhallinyarada si ay uga mid noqdaan xubnayaasha dowlad goboleedka galmudug waxaa muhiimka ah ee dhallinyarada laga doonaya inay sameeyaan haddii ay noqon lahayd inay odayaasha la kulmaan ma waxaa jirta fursada bulshada ay iska gedayaan ma dhaqaalay u baahan yihiin maxay tahay fursadaha dhallinyarada ay rabaan inay uga mid noqdaan aad iyo aad baa umahadsan tahay mar labaad fursadaha ay rabaan dhallinyaradu waxaa waaye oo manaha ay ku noqon karaan waxaa waaye inay horta marka ugu horeysa si mutadawacnimoa ay deegaanka ugu shaqeeyaan oo hadday galmudug ahaan lahay hadday degmo kasta ahaan lahay si mutadawacnimoa markuu qofka kusoo shaqeeyo oo oo wixii magaaladaas ka jiray oo deegaankii sarfaceka looga baahnaa uu qofku isku soo bilo kabacdi wuxuu fursad u helayaa si laban filaan wuxuu ku helaya inuu jagadii sare ku gaaro marka dhallinyaradu waxyaalaha fursadaha macnaha ay u baahan yihin waxaa ka mid ah in la aamino horta marka ugu horeysa oo dadkii odayaashii iyo dadkii dowladda u shaqaynayay iyo kuwii macnaha baarlamaanka intaba in la aamino oo lagu aamino midda labaadna waxa waa iyagu qof kasta inuu si shaksiyana uu si mutadawacnima ugu shaqeeyo haddii la yidhaahdo qofka meeshaan macnaha waxadiis waxa kaa soo gelayn iska dhaaf aad tiraahid macnaha wax horumar gaar islama arag marka dhallinyaradu fursadda kaliya u haystaan waxaa waaye inay si deegaankoodii ay si mutadawacnimo ugu shaqeeyaan kii mutadawacnimo awooda ugu shaqeeya kii kalena uu garab istaago dhammaantood isku garab istaagaan markaas waxaa ka soo baxaysa inay fursad kasta oo ay gaaraan meesha ugu sarreysa ay dhallinyaradu gaarto
asid ma jiraan dhaqdhaqaaq dhallinyaro oo isku duuban oo hadda loogu xusulduubayo ka mid noqoshada xubnaha galmudug aad iyo aad way jirtaa in dhallinyaradu maaragtay ay kulamo badan sameynayaan si ay uga qayb qaab qaataan habka maaragtay dhisidda galmudug ay xilalka ay ku leeyihiin dhallinyaradu ay ka raadsadaan way jiraan dhallinyaro badan oo haminaysa inay wasiirada ka mid noqdaan waa jiraan dhallinyaro badan oo haminaysa inay xildhibaanada ka mid noqdaan kuwo waxaa jira xataa heer degmi heer gobol raba inay noqdaan dhallinyaradu marka waxaan leeyahay maanta dhaqdhaqaaqa ay wadaan waa dhaqdhaqaaq aad u sarreeya weliba dhallinyaradan hadda gobolka mudug gaar ahaan degmada kaalkacyo kulamada ay ka yeelanayaan waxaa muddaa kulamo dhiiragelinaya inay meel sare gaaraan
maxamed dhallinyarada gobolka kase kuma jiraan dhallinyarada kale ee deegaanada galmudug isku xir idinka dhexeeya oo aad uga ballansan tihiin inaad meel uga soo wada jeesataan sidii aad uga heli lahaydeen xubno muuqda ee dhismaha golaha galmudug si fiican dhallinyaradu waxay leedahay heer degmo iyo heer gobol kuwa degmooyinkan oo isku xiryihiin kuwa gobolkan oo isku xiryihiin saa wada ogsannahay galmudug waxay uqaybsan tahay laba gobol midna waa mudug midna waa galguduud dhallinyarada ka gol ahaana isku xiryihiin ka degmaana isku xiran yihiin waxayna leeyihiin wada tashiyo iyo iska warqab dhaqaaqa xooganaa socda maadaama hadda ay doorashadii xulisteeda ay socoto na kaalin weyn ay ka leeyihiin argooyinka odayaasha u badan dhallinyarana dhaqaaq badan oo isku xiran way leeyihiin aad iyo aad dhallinyaradu horta waa si fiican bay isugu xiran yihiin dhallinyarada galmudug sida bahallayahda isheeg caasimada dhuusamareeb oo kale urur waxaa jira macnaha la yihahdo ururka dhallinyarada galmudug oo fadhigiisu hadda yahay caasimadii ku meelgaarka ahayd hore ee macnaha isheeg cadaado hadda baa layahay mid degmaa jira oo degmada gaalkacyo uu leeyahay mid goboloo gobolka macnaha isha gobolka mudug hadda annagu aa joogna uu leeyahay jira si guud dallado guud oo waxay leeyihiin la yidhahdo dalladaha macnaha ururada dalladaha galmudug ay leeyihin jira marka dhallinyaradaas dhammaantood waa isla wada waa isla wada socdaan macnaha oo macnaha si guud bay iyagoo xiriir uga dhexeeya marka waana ku wada tashadeen dhammaan dhallinyaradu in isku dhaarsato dhalinyar galmudug deegaanka horumarkooda laga qaab qaato siyaasadana uga soo muuqdaan because dhallinyaradu waa curdunka soo korahayo oo mustaqbalka leh marka dhammaan siyaasiyiinta iyo waxaa ugu baaqaynaa in dhallinyarada la garab istaago si ay uga soo muuqdaan meel kasta oo maamulka galmudug ka tirsan waana isku xihan yahin dhamada
waa sida horta saaxiibada ay sheegaan xusulduubkaas iyo dadaalka ay dhallinyarada wadaan waa mid hadda dhaqdhaqaaqeeda laga dareemaya magaaladu ururada iyo dhammaan dalladaha kale oo dhallinyarada jirtana dhammaan waxay ku tashanayaan inay maaragtay doorkooda ay ka qaataan siday uga soo dhex muuqan lahaayeen sistamka maamulkooda ayna uga mid noqon lahaayeen hogaamada sida saxda u shaqeeyo sidaa ogtaa maanta dalka inta ugu badan dhaqdhaqaaqyada wadana waa dhallinyarada hadday meel walba tahay marka rajadu saadaasha aaday u fiican tahay insha allah xasan dadka dhaliila dhallinyarada waxaa inta badan ay tilmaamaan in dhallinyarada iyagu ay qayb ka yihiin ka maqnaashihii maslaxiyadii siyaasadda iyo hogaamadii dalka marka iyagoo tilmaamaya inay qayb ka yihiin dhibaatooyinka dalka ka dhexeeya arrintaa ma la qabtaa ma la qabo arrintaas horta dhallinyaradu waa tuul badanaa qof kasta oo macnaha raba inuu meel gaaro tuul u adeegsado waayo qof kastao dhib meel sameeya inuu tuul u adeegsado waa sax taas laakiin anugu dhallinyaradu maanta la joogo oo markaan annagu dal waxaa jirnaa developing oo soo macnaha soo koraya ku jirnaa soomaaliya marka burburkii kabacdi soo koritaankii soo koraya dhallinyaradu markaan waxaa qodobka ugu muhiimsan oo horumarka ka shaqaynaya oo macnaha dadka bulshada marka la fiirsho kuwa ugu muhiimsan bay ku jiraan dhallinyaradu because of dadka dowladda u shaqeeya waa dhallinyarada waxa ugu badan dhallinyaro waaye dadka hay-adaha u shaqeeya waa dhallinyarada wax ugu badan waaye dadka oo macnaha gobollada ka shaqeeya dadka ugu badan waaye marka dhallinyaro la-aanteed macnaha inaysa anigaysa jirin ba aaminsanahay qodob fikraddaasna anu waxaa leeyahay waa fikrad saxa maahan waa fikrad macnaha dhallinyarada hoos macnaha u sii dhigaysa dhallinyaradana waxaa macnaha inay hankooda intaas ka dheer uu ka dheeraado dadka kalena dhammaantood in la garab istaago baa u rajaynaya
dhallinyarada ma jiraan dhallinyaro gabdho ah oo iyagu qayb ka ah ka qaybgalka siyaasadda oo aad tala leedihiin kasuku marka laga yimaado dhallinyaradiina ragga ah haa si fiican dhallinyaradu waxay u qaybsan tahay rag iyo dumarba ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaan ururana way jiraan oo gabdhaha matala ururada haweenka ah kulli dhammaantina xiriir waa leenahay ururadan
markii la yidhaahdo dhallinyaradu ma ahan keliya inaan rag sheegnay qayb bay ka yihiin dumarku maaragtay inay qayb ka noqdaan inay siyaasadda ka qayb galaan gabdhahana waxaa la ogyahay inay yihiin kaalin muhiim ah ay maaragtay shaqo walba oo socoto ay firfircooni ka qaadan karaan gabdho badanoo marka ururada dhallinyarada ka mid ah ayaa u xusul duubaya inay ka mid noqdaan sistamka dawliga loo dhisayo maamulka galmudug inay xubnahooda ka qaataan insha allah
aad iyo aad gabdhuhu waa waa xibin firfircoon dhallinyarada marki la horta magacaas waa iskugu jiraan dhallinyara macnaha ma la kala saarayso laakiin soomaaliya markii la yidhaahdo horta ragga iyo dumarka badanaa dadku dhaqan ahaan waxay yidhahdaan dumarka daacsan marka anigu dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha dumarka xoogaa waa markii ragga loo fiirsho dumarka waa ka calool jilicsan yihiin waa ka macnaha waa ka dabeecad macnaha isha waa ka jilicsanaa laakiin macnaha xagga daacadnimada markii dadka loo adeegaya gabdhaha kuleh iyo wiilasha marka loo fiirsho marka gabdhaha waa door muhiima ay ku leeyihiin hadday ahaan lahayd horumarka dalku markuu burburay kabacdi wixii ugu bihnaa oo dhibka iyo wax walba dhabarka u rita dumarka ay ahaayeen marka gabdhuhuna ximin firfircoon weliba khaasatan deegaankan hadda ku noolnoo gaalkacyo degmada gaalkacyo oo xarunta gobolka mudug gabdhuhu waa waxa wiilasha haddayse ugaba horreynba waaba waa la tartamhayaan dhanka macnahaas hadday ahaan lahayd golayaasha deegaanka hadday ahaan lahayd balsheega xilalka hadday ahaan lahayd ururada waxa ugu horreeya ka mid yihiin gabdhuhu
waxaan soo gaarnaa gabagabadii barnaamijkeenna ee su-aalahayga ugu dambeeya maxay tahay talooyinka aada isleedihiin muhiim bay u tahay dhallinyaradu si ay uga soo dhex muuqdaan ee howlaha socda ee deegaanada galmudug gaar ahaan weliba dhismayaasha golayaasha dowlad goboleedka galmudug aan ku horumara asab
ka muuqashada markii la yidhaahdo dhallinyarada inay ka mid noqdaan maamulka galmudug hadda ma dhahayo hal meel keliya u socdaan dhammaan waxaa ku baraarugsan isku wargeliyeen inay ka qayb qaataan meel walba oo maaragtay shaqo taalo maamulkan u baahan yahay ilaa hadday uga hooseyso inay ka maqdaan golaha deegaanka ilaa ay kor u socdaan marka meelo badan oo waxaa jira ay haminayaan inay helaan meel keliya marka hadda lama odhan karo hadda annaga hadda kula hadlaya iyo ragga kaleba waxay rabaan inay hadda dhisidda maamulka galmudug inay door muhiima ka qaataan inay maaragtay ka mid noqdaan xubnaha xildhibaanada ama in golaha wasiirada ama agaasimayaal meel walboo markaas maaragtay dhis oran karo waa bannaan tahay in la buuxiyo u baahan baan diyaar inaan uga qayb qaadan insha allah haddaan ku darsado fikirkeyga waxaan kula talinayaa dhallinyarada gobolka ka degma ahaan iyo ka gobol ahaanba inay horto ayaga ka go-do inay ka qayb qaataan una doodaan una istaagaan masiirkooda xuquuqda uga maqan ka siyaasad ahaan dhallinyaradu way ka muuqataa arrimaha bulshada waxyaabaha ururada haddii la yidhaahdo shaqooyinka ganacsiga intaba ka muuqan laakiin aan looxis ka muuqan siyaasadda marka dhallinyarada waxaan kula talin lahaa horta ka go-naansho inay yeeshaan in badan waa jirtaa hadda ku hoolan ururada degmada iyo ka gobol ahaan marka waxaan kusoo gaagooyanahayaa inay ay ka go-do aad iyo aad anigu fikir ahaan horta dhallinyarada waxaa talada usoo jeedinayaan waxaa waaye horta dhallinyaradu inay iyagu isdiyaariyaan horta naftadooda oo isku diyaariyaan hadda boos fiican waa ka joogaan markii la fiirsho baa leedaa siyaasadda iyo golaha deegaanka iyo heer maamul goboleed heer degmo ilaa heer macnaha gobol waa ka joogaan laakiin waxaa leeyahay maadaama dhallinyaradu ay tahay bulshada dadka ugu badan ay yihiin oo boqolkiiba toddobaatan ay dhaafayaan inay iyagu isku diyaariyaan oo siday meel kasta bosishon kasta hadday ahaan lahayd wasaarad hadday ahaan lahayd golo deegaan hadday ahaan lahayd meel kasta inay iyagu isku diyaariyaan iskuna caawiyaan dadka kale oo hadday ahaan lahayd siyaasiyiinta oo dadka sheel horris oo siyaasadda ku ah oo sida maamulka galmudug madaxweyne ilaa dowladda soomaaliya oo baraaministr hadda uu meeshan uu nala joogay wiigaan oo dhan waxaa ugu baaqayaa dhallinyarada in la siiyo iyagana doorka ay leeyihiin dhallinyarada oo la siiyo waa ugu baaqayaa aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala hayeen asad khaliif jaamac yare maxamed khaliif cilmi xasan maxamed jaamac dhammaan waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada gobolka mudug waxa ay marti igu ahayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idinla socodsiinayey intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib ugu kulmi doonno dhammaanteenu isku duban waxaannu idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh
aad buu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo nala socodsiinayey barnaamijkii madasha dhallinyarada halkaad kala socoteenna waa v o a markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa la diyaara cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
aan ku bilownee habeenkii xalay ahaa waxaa lasoo gebagabeeyey koobka qaramada afrika waana koobkii soddon iyo labaad ee la dhigo oo dalalka afrika ay ku tartamaan waxaana ciyaartii kama dambaysta oo isugu soo hareen senegal iyo aljeeriya ay guusha hal iyo eber ku raacday xulka aljeeriya oo markii labaad ku guulaystay koobka qaramada afrika ciyaaryahan bakhdaadi ayaana goolka u dhaliyey wuxuu ahaa mid ka mid a fiinaaladii ugu adkaa ee la ciyaaro tartanka koobka qaramada afrika maadaama goolal badan aan lagu kala badinin oo ciyaarta un ay ahayd gool iyo waxba labada kooxood ama labada dal ee senegal iyo aljeriyana ay aad isu weerarayeen inkastoo labada dhinacba ay fursado wanaagsan heleen laakiin ugu dambayntii guusha waxa ay raacday xulka aljeriya sanadkan koobka qaramada afrika sanadihii hore waxa uu kaga duwan yahay in ay aad u yaraayeen taageerayaasha soo buuxdhaafiya garoommada iyadoo la arkayay qaybo badan oo garoommada oo faaruq ah marka keliya ee garoonka lasoo buuxiyo ayaa ahayd markay ciyaarayeen xulka masar oo iyagu martigelinayay sanadkan koobka laakiin ku haray ama dhibane u noqday xulka koonfur afrika oo wareeggii labaad ku garaacay kadibna garoommada waxa ay noqdeen kuwo iska faaruq ah iyo sidoo kale ciyaarta oo qiimaha lagu daawado uu ahaa soddon doolar ay adkayd qaar ka mid a taageerayaasha inay helaan ciyaartii xalay waxaa dhexdhexaadinayay garsooraha u dhashay dalka cameroun aliyom aliyom iyadoo aysan qorshaha ku jirin inuu dhexdhexaadiyo waxaana kal hore loo magacaabay garsooraha kale ee victor gomes oo u dhashay dalka koonfur afrika laakiin markii dambe ayaa la bedelay sababaha inta badan garsoorayaasha loo bedelo ayaa waxaa ay kala yihiin ama ka mid ah in xaalad caafimaad ay la soo daristo ama in garsooraha uu ku lug lahaa qaladaad dhacay iyo sidoo kale in cabashooyin laga soo gudbiyo laakiin midna laguma sheegin guddiga anshaxa ee garsoorka xiriirka kaaf ma aysan faahfaahinin dhinaca iyo ciyaaraha suuqa kala iibsiga haddii aynu fiirinana ciyaaryahan romelo lukaku oo u ciyaara kooxda manchester united ayaa kooxda inter milan ay si weyn u doonaysay waxaana ay inter milan soo gudbisay dalab konton iyo afar milyan oo geni ah laakiin manchester united ayaa iska diiday dalabkaas united ayaa laga yaabaa inay aqbasho haddii kooxda inter milan ay sare u qaado qiimaha ay ku dalbanayso lukaku lukaku ayaa kooxda everton sanadkii hore kaga soo biiray koox aan idhaahdee lukaku ayaa saddex sano ka hor kooxda everton kaga soo biiray kooxda manchester united waxaana laacibkan uu ku joogaa qiimo dhan shan iyo toddobaatan milyan oo geni sidoo kale manchester united ayaa rajo ka qabta in ay hesho weeraryahan u bedela lukaku haddii ay iska iibiyaan laakiin waxay isha ku hayaan mauro icardi oo u ciyaara isla kooxda inter milan oo ay dhici karto in labada kooxood ay isku fahmaan inkastoo icardi ay si weyn u doonayso kooxda yuventus oo doonaysa in ay ka soo gadato kooxda inter milan khilaaf weyn ayaa u dhexeeya icardi iyo kooxdiisa inter milan khilaafkaasi ayaa la sheegayaa inay sabab u tahay xaaska icardi oo laacibka wakiilkiisa ah islamarkaana kooxaha la gorgortanta sidoo kale kooxda manchester united ayaan weli ka harin dalabkii ay ka gudbinayeen harry maguire oo difaaca uga ciyaara kooxda leicester city waxaa laga soo diiday manchester united laba dalab oo ay gudbiyeen oo kale ahaa toddobaatan milyan iyo shan iyo toddobaatan milyan laakiin leicester ayaa dalbanaysa inay laacibka ay ku iibiso shan iyo siddeetan milyan oo bown sidoo kale maguire ayaa u caddeeyey kooxdiisa leicester inuu doonayo inuu isaga baxo sanadkan wararkeeni ciyaarahana waa naga intaa
waxagaagaan oo intaa kaga gudubno wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha markana dhinacii heesaha aanu jalleecno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa cabdidiini iyo heestii rafiiq
codkaasi baxsan ee cabdi diini ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabduqaadir samakaab jacfar kuukaay iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca soo saarista inoo joogay tan iyo idaacaddaheenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Africa